fiid wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban iyo kuwa efemyada caalamka iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com waa khamiis lix iyo tobanka bisha januari ee sanadka labada kun shan iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamka waxaa ka mid ah madaxweyne jo biden oo khudbad sagootin ah oo uu xalay ka jeediyey aqalka cad ka digay khatarta ka imanaysa isku darka awoodda iyo hantida
wayse la yidhaahdo dhammancadana dagaal baa ka bilaabmay iyadana markii taa laga gudbay dagaalkaa dhammancaddo kow iyo labaatan nin oo afar caddaan tahay baa iyadana lagu dilay waana saldhigeedii ugu weynaa oo meeshaa saldhigga markii la qabanayay dhammancaddo buu saldhigaasu ku oolaa
barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan dagaalka puntland oo ay kula jirto kooxda daacish ee ku sugan deegaanada puntland ayaad maqli doontaan waxaa kaloo degeysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa maanta oo khamiisa ku eedeeyey xamaas in ay dib uga laabteen qodobo ka mid ah heshiiskii xabad joojinta ee kaza taasoo sababtay dib u dhac ku yimid ogolaanshiyaha dowladda israa'iil ee heshiiska netanyahu ayaa war qoraala ku sheegay in xamaas ay dib uga noqotay qodobo ku jiray heshiiska ay la galeen dhexdhexaadiyaasha iyo israa'iil iyagoo isku dayaya in ay helaan tanaasulaad daqiiqadaha ugu dambeeya xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee xamaas cizat al rishq ayaa xaqiijiyey sida ay kooxda uga go-an tahay fulinta heshiiska xabad joojinta ee ay ku dhawaaqeen dhexdhexaadiyaasha dhinaca kale adeega gurmadka deg dega ee kaza ayaa xaqiijiyey in koob iyo toddobaatan qof oo falastiiniyiin ah lagu dilay guud ahaan deegaanada kaza tan iyo markii lagu dhawaaqay heshiiska xabad joojinta saraakiisha caafimaadka ee kaza ayaa sidoo kale sheegay in markii dambena la helay miidadka afar qof oo kale toddobaadkii labaad ayuu galay dab xoog leh oo ka holcaya meelo ka mid ah magaalada los angeles ee gobolka california dalkan maraykanka kooxaha dabdemiska ayaa arbacadii shalay la tacaalay in ay damiyaan laba dab oo ka kala socda laba jiho xilli ay xaaladda uga sii darayaan dabaylo xoog leh oo sii hurinaya dabka saraakiisha gobolka ayaa ku booriyey dadka deegaanka in ay si weyn u feejignaadaan isuna diyaariyaan in ay ka baxaan guryahooda ilaa iyo khamiista maanta ah oo ay la filayo in dabaylaha xoogan ay sii socdaan ciidamada booliska ee gobolka california iyo kuwa degmooyinka ayaa iyaguna dhankooda waxa ay ka wadaan howlgallo ay ku xirayaan kooxo lagu eedeeyey in ay bililiqo u geysteen guryaha iyo goobaha ganacsi ee ay dadku ka carareen tan iyo toddobaadkii hore boolisku waxa ay sheegeen inay xireen ku dhowaad toban qof oo lagu eedeeyey xatooyo dad gaaraya lix milyan oo qof ayaa wajahaya xaalad khatar ah oo la xidhiidha dabkan ilaa iyo hadda ilaha caafimaadka iyo kuwa maamulku waxay xaqiijiyeen dhimashada shan iyo labaatan qof guud ahaan meelaha uu dabku ka kacay dalka sbain ayaa calankiisa ka taagay safaaradda dimashq ee caasimadda suuriya khamiista maanta ah halkaasi oo uu joogay diblomaasiga ugu sarreeya dalkaasi iyada oo dalalka reer galbeedku ay dib u bilaabeen xidhiirkooda kadib markii la riday xukuumaddii madaxweyne bashaar al asad dalka sbain ayaa xidhay safaaraddiisa bishii march labadii kun iyo labaiyo tobankii sanad kadib markii asad uu bilaabay caburinta arxandarada ah ee mudaaharaadyada dowladda looga soo horjeedo taasoo dhalisay in in ka badan saddex iyo toban sano oo dagaal ah uu dalkaasi galo wasiirka arrimaha dibadda sbain oo ku sugnaa safaaradda ayaa sheegay inay u tahay sharaf inuu halkaasi ku sugnaado sida uu sheegay wakaaladda wararka e f b wasiirka arrimaha dibadda sbain ayaa sheegay in ka taagista ama kababashada caalamka sbain ee suuriya mar kale ay calaamad u tahay rajada sbain ay ka qabto mustaqbalka suuriya iyo ballanqaadka ay u gudbinayaan dadka suuriya si ay u helaan mustaqbal wanaagsan intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladaha dhexdhexaadinaya israa'iil iyo xamaas ayaa arbacadii shalay magaalada dooxa ee caasimadda qatar uga dhawaaqay in la gaadhay heshiis xabad joojin ah oo axadda ka dhaqangeli doona khaza heshiiska xabad joojinta ee u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ayaa ogolaanaya in ciidamada israa'iil ay kusii sugnaadaan qaybo ka mid ah khaza ilaa iyo inta la sii deynayo dhammaan maxaabiista israa'iil wariyaha v o eda linda grachstein ayaa warbixintan kasoo dirtay qudus saare ciidla nuur ayaa inoo faahfaahinaysa heshiiskan xabad joojinta ah ee ay gaadheen israa'iil iyo xamaas wuxuu dhigayaa in qayb ahaan ciidamada israa'iil ay ka baxaan khaza halka qaybtoodna ay sii joogi doonto ilaa inta la soo daynayo la haystayaashii ay xamaas gacanta ku haysay waxaana tallaabada xigtaa ay noqon doontaa in dadkii falastiiniyiinta ahaa ee barakacay ay guryahoodii kase dib ugu soo noqdaan wejiga labaad ee heshiiskaasi wuxuu dhigayaa in guud ahaanba ciidamada israa'iil laga saari doono kasa marka gebi ahaan la soo daayo maxaabiistaasi ay xamaas haysato tallaabadaasi oo la filayo inay qaadan doonto muddo bila ah dadka xaaladda bariga dhexe falanqeeya ayaa sheegaya in laga yaabo inaan xaaladdu wax badan iska beddelin yona bab waa wariyaha gaarka ah ee jerusalem post ee dhinaca militariga qaabilsan
waxay ila tahay inaynu arki doonno weerarada israa'iil oo caadi ahaan khaza ku sii wajahan sida aad u aragto duulaanka israa'iil ee daanta galbeed laakiin taasi uma baahna in ciidamo badan lagu sii hayo khaza keliya waxay u baahan tahay xorriyadda dhaqdhaqaaqa qaar kale oo ka mida dadka siyaasadda falanqeeya waxay sheegayaan in israa'iil ay diyaarinayso sidii ay usii dheeraysan lahayd joogitaankeeda qaybo ka mida khaza balse noraaf shashani oo ah afhayeenka ciidamada difaaca israa'iil ayaa sheegay in go-aanka kasoo bixidda kasa uu ku xidhan yahay xukuumadda israa'iil oo keliya
go-aanka ku aadan muddada ay ciidamadu sii joogayaan waa go-aanka ay qaadato xukuumadda iyadu marar badan baanu ku celcelinay in haddii loo baahdo afar iyo labaatan saacadood gudahood ayaanu ku faaruqin karnaa deegaankaasi saraakiisha xamaas waxay sheegeen inay iyagu ku guulaysteen dagaalkii khudbad laga sii daayey telefishinka oo uu jeediyey kusimaha madaxa ururkaasi xamaas master khaliil alhaya ayaa sheegay in israa'iil ay ku guuldaraysatay in ay gaadho hadafkeedii ay ka lahayd khaza falanqeeyayaasha dhinaca israa'iil qaarkoodna waxay ka digayaan in xamaas ay weli awood ku leedahay khaza oo ay awood yeelan karto haddii israa'iil ay gebi ahaanba ka baxdo heshiiska la haystayaasha jonathan conrigs waa afhayeenkii hore ee ciidamada difaaca israel xamas has not been defeated militarily totally and xamas has not been um, Hamas is still in control of the Gaza Strip. Those were the two most important Israeli
xamaas weli si buuxda loogama adkaan militari ahaan xamaas ayaa weli gacanta ku haysa marinka khaza labadaasi yoolna waxay ahaayeen kuwa ugu muhiimsan ee israa'iil ee ay golaha wasiiradu qeexeen balse aan weli la gaadhin taasi waa sababta heshiiskan gaarka ahi aanu u ahayn mid wax ku ool ah oo istaraatiiji ah balse uu yahay mid wanaagsan marka laga eego dhinaca akhlaaqda iyo aragtida qaranka ee ah in dadkeenna dib loo soo celiyo ciidamadu waxay sheegeen inay doonayaan inay ugu yaraan hal kilomitir u jiraan xuduudka si ay u hubiyaan in xamaas ay duulaan kale ku soo qaado israa'iil amaba mar kale uu dhici karo duulaan kii hore la mid ahay
aad ayuu mahadsantahay saare cidla nuur oo inala socodsiinaysa warbixintii wariyaha v o eda linda grachstein halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a madaxweyne jo biden ayaa khudbad sagootin ah oo uu xalay ka jeediyey aqalka cad waxa uu kaga digay khatarta ka imanaysa iskudarka awoodda iyo hantida khudbadan ayaa soo afjaraysa tobankii sano ee uu siyaasadda ku jiray tobannaankii sano ee uu siyaasadda ku jiray iyo muddo afar sano ah oo uu madaxweyne ahaa iyada oo uu bedeli doono donald trump kaasi oo maalinta isniinta ah markii labaad loo calema saarayo wariyaha v o eda batsi wadskwara ayaa warbixintan diyaarisay ibraahim daandurey ayaa inoo faahfaahinaya madaxweyne biden ayaa aqalka cad bannaynaya marka wakhtigu uu ka dhammaado labaatanka bishan janaayo khudbaddiisii sagootinta ahayd oo xalay fiidkii u jeediyey ayaa waxa uu uga hadlay digniin uu u dirayo dadka maraykanka khatarta awoodda koox yar oo dad aad u hodan ah ayaa helaya awood badan haddii tani aan la xakamaynin waxa ay yeelan kartaa cawaaqib xun hadda koox dhowr ah oo awood leh ayaa ka dhismaya maraykanka tanina waxa ay khatar toosa ay ku tahay dimuqraadiyadda xuquuqdeenna aasaasiga iyo xorriyaddeenna madaxweynuhu ma sheegin cidda uu ula jeedo kooxda taajiriinta ah ee awoodda helaya laakiin qaar ka mida bilyanarada ugu waaweyn dalkan oo uu ku jiro elon mask ayaa xiriir dhow la sameeyey madaxweynaha la doortay donald trump isaga oo aan cidna magacaabin biden waxa uu soo hadal qaaday go-aankii uu dhowaan soo saaray madaxa shirkadda meta mark zuberberg ee ahaa in shirkadda meta ee iskale facebook iyo instagram ay joojin doonto ka shaqaynta hubinta xaqiiqada saxaafaddii xurta ahayd way burburaysaa tafitirayaasha ayaa la weynayaa baraha bulshada ayaa joojinaya hubinta xaqiiqada runta waxaa la dhex gelinayaa been la doonayo in awood iyo faa'iida lagu helo biden waxaa xilkiisa uu ku soo afmeeray siyaasadda arrimaha dibadda saacado ka hor ayuuna ku dhawaaqay in israa'iil iyo xamaas ay heshiis xabajoojina gaareen iyo in la haystayaasha israa'iil la daayo heshiiskaas waxaa si weyn u fulin doona maamulka iman doona taasi waa sababta aan ugu sheegay kooxdayda in si buuxda ay ula soconayaan maamulka imaanaya sababtoo ah waa sida ay tahay inaan u wada shaqayno maraykan ahaan warqad la sii daayay arbacadii biden waxa uu dib u xusuusiyey dadka sida maamulkiisu uu ku bilaabay xilligii covid sagaal iyo toban iyo weerarkii lixdii janaayo lagu qaaday aqalka maraykanka ee koox taageerayaasha trumpa ay damacsanaayeen inay meesha ka saaraan natiijadii doorashadii labadii kun iyo labaatankii ee uu biden ku guulaystay biden waxa uu xafiiska ka tegayaa hal xilli kadib isaga oo haysta oo keliya soddon iyo sagaal boqolkiiba raayo ururinta maraykanka sida ay sheegtay kooxda galob sida loo xasuusan doono dhaxalkiisa iyo waxa uu ka tegay ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ku xirnaato qofka beddelaya haddii trump uu noqdo qof khatar ku ah xeerarka dimuqraadiga sida biden iyo dimuqraadiyiinta kaleeto ay sheegeen marka waxaan u malaynayaa in biden loo arki karayo inuu yahay qof wax sii saadaaliya laakiin haddii kale waxaan u malaynayaa haddii arrimuhu ay caadi u noqdaan trump oo aad aragto madaxtinimo caadiya oo dhibaato la-aan ah oo leh xoogaa guul ah waxaan u malaynayaa in biden lagu xusuusan doono waxa uu dhab ahaantii qabtay guulaha biden u suurtagalay ayaa aqalka cad waxa uu ku sheegay inay ku jirto hogaaminta soo kabashada dhaqaale ee xoogan inkastoo biden uu isku dayayey inuu hoos u dhigo isku dhacyada dalalka dibadda laakiin waxaa inta badan lagu dhaleeceeyaa ka bixitaanka maraykanka ee afghanistan biden ayaa khudbaddiisii sagootinta waxa uu ku soo gebagabeeyey isagoo uga mahad celiyey dadka maraykanka ah inuu madaxweyne u noqdo weli waxaan aaminsanahay fikradda ah qarankani inuu u taagan yahay weli waxaan aaminsanahay fikradda qarankani uu u taagan yahay dal xoogaa hay-addeenna iyo sifada dadkeennu ay muhiim u tahay oo ay tahay inuu sii waaro hadda waxay u taallaa dadka maraykanka ah inay sii wadaan ilaalintiisa
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daandur halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a xukuumadda puntland ayaa ka hadashay howlgalka ciidankooda ay ka wadaan deegaanada buuraleyda ee ku yaala gobolka bari halkaasi oo maalmihii uu dambeeyey ay dagaal kula jireen maleeshiyada kooxda daacish oo isugu jira ajaanib iyo soomaali wasiirka warfaafinta puntland ayaa dhinac kale ku dhaliilay ra-iisul wasaaraha soomaaliya hadalkii uu ku bogaadiyey ciidamada puntland ee la dagaalamaya daacish isagoo sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya looga baahnaa taageero militari iyo mid dhaqaale wariyaha v o da boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warkan ka soo diray magaalada boosaaso shirkan jaraa'ida oo boosaasuu ku qabtay maxamuud caydiid dirir wasiirka wasaaradda warfaafinta puntland ayuu kaga hadlay howlgallada puntland ay ka wado deegaano ka tirsan gobolka bari oo dagaal uu ku dhex marayo ciidamada puntland iyo weliba kooxda daacish wasiirka ayaa sidoo kale dhaliilay hadalkii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ee ahaa bogaadin uu jeediyey ciidamada dagaalka kula jira daacish ee buuraha gobolka bari waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya laga rabay in puntland ay ku taageerto saanad militari mid caafimaad iyo weliba dhaqaale waa sida uu wasiirka warfaafinta puntland uu sheegay waxay ahayd inuu yidhaahdo waxaanu diyaarad soo saarnay qalab militari rasaas gaadiid culus qalab caafimaad waxaanu ku taageeraynaa mid dhaqaale iyo weliba inuu fasaxo maaratay mashaariicda maaratay u haystaan maaratay sida magefaha ay xamar ku haystaan inay yidhaahdaan maadaama dagaal dalku ku jiro puntland mashaariicdii aanu ka haysanay oo sharci darrada uga haysanayna waa fasaxaynaa agab militariya mid caafimaad iyo wixii kale oo maaratay loo baahan yahayna diyaar baan ulana waa kuwaas laakiin taageerada shacabku markay isu soo baxaano maaratay habluu taageerada durbaanka ay muujinayeen shucuurtooda dee habluu u khudbaynayay marka khudbaddii hablaha oo ahayd waa la jiraa dadka soomaaliyeed meelay joogaanba tiinbuu madaxnoo akhriyey ra-iisul wasaaruhu noo akhriyey inkastoo aan dee gacantiisa looga baranin inaanu cidna waxba siin karayn haddana intaa dheh baa lagu yidhi ra-isul wasaaraha intaa dheh baa lagu yidhi intiina waa yidhi beesha caalamkana taageerada uga mahad celinaynaa hase ahaatee muxuu ahaaye hadalka ah kula daarashada ah ciidamadaanu taageeraynaa ciidamada dadka iyo dalka reer puntland baa iskale waxaa la rabaa afka ra-iisul wasaaruhu inuu karo kelmadda ciidamada dowladda puntland ee geesiyaasha ah ee casharka u dhigay argagixisadii caalamiga ahayd taariikhda argagixisada lama hayo meel laba iyo toban isku qarxisay lama hayo taarikhda laguma hayo afghanistan ha ahaato ciraaq ha ahaato wixii loogaad ay ka dhaceen syria ha ahaato maaratay xadka udhexeeya turkiya iyo syria ciraaq kurdistan ha ahaato meelay intaa in le ka dhacdo weli isku qarxisay taariikhda lama hayo oo weliba lagaga adkaaday oo weliba lagaga adkaaday marka waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha afkaagu ha karo ciidamada dowladda puntland ee geesiyada ee cadowgii argixisada caalamiga ka adkaaday taageerada dastuuriga oo dadka reer puntland ee soomaaliyeed ay ku leeyihiinna ra-iisul wasaaraha waa looga fadhiyaa muxuu ahaayey inkastoo aanay maaratay aan ahayn arrin hore looga bartay laakiin de isagaa badka iskeeno oo yidhi taageeraan bixinayaa bal taageeradii aan aragna waxay noqoto inay durbaankii hablaha noqoto iyo inay noqoto gacan ra-iisul wasaare ama maaratay dowladyada inay noqoto waa eegaynaa dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta puntland maxamuud caydiid ayaa sheegay in weli buuraha gobolka bari uu ka socdo howlgalka ciribtirka kooxda daacish ee dagaalka kula jira maamulka puntland waxaana uu sheegay in dhowaan ay soo gebagabayn doonaan weeraradaasi oo maaratay tan iyo maalintii ay ka soo dhaqaaqeen meesha la yidhaahdo kala baydh oo ay dhar jaale u gudbeen oo weli ay hore u socdaan oo maanta ugu dambeysay siddeed saldhig oo hor leh ay ka qabteen argagixisada saddex isku meela iyo laba meela oo ilcameera muxuu ahaaye aaggeeda ay u dhowdahay ilaa iyo berri inay maaratay ka farxashaan oo shaqo dambe aanay ugu laabnayn ay gacanta iyo cagtaba mariyeen ay jaho kale u jahaysan doonaan oo nimankiioo baxsaday ay daba joogaanoo maanta saddex saldhig sideed saldhig maanta ka baxsaday ummadda soomaaliyeed waa ka guddoomaynaa hambalyada meel walba ay ka soo dirayaan saaxiibada caalamka oo naga caawinayey inay muxuu ahaa ciidamadu helaan kuwa dhaawacyada noqday cusbitaalla dibadda inay helaan iyagana waa uga mahad celinaynaa waa wadaynaa halganka ilaa iyo buuraheenna aan ka sifayno meel lagu dhuuman karo cadow ku dhuuman karo ilaa aan ka sifayno oo qofka reer puntland ama qofka soomaaliyeed oo puntland yimaada maaratay buuraha buurta uu rabo uu fuuli karo buurtuu rabo u dalxiisi tegi karo maaratay insha allah haddii alla ka dhigo maaratay beesha caalamkuna ay ka gam'i doonto inaan buuraha puntland cadow ku jirin gobolka geeska africana uu cadowga ka gam'i doono oo uu noqon doono meel maaratay nabada oo laysku halleeyo buuraleydaasi yuusuf maxamuud v o e boosaaso
halkaad degeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka jawaabay eedda puntland ay usoo jeedisay ayaa sheegay in dowladda federaalka aanay puntland ka xanibin wax mashaariica balse ciday surtaagtay wada shaqeynta hay-adaha federaalku ay tahay puntland isagoo ugu baaqay madaxda puntland inaanay marin habaabin shacabka mashaariicdana ay u fasaxaan ra-iisul wasaaraha ayaa hadalkan ka sheegay kulan dadweyne oo uu ku qabtay magaalada muqdisho halkaasoo lagu weydiiyey su-aal ahayd maxaa dowladda soomaaliya mashaariicda uga xayirtay puntland arrintaas ah dowladda soomaaliya dowladda federaalka cunaqabataysay mashaariicdii puntland dadka soomaaliyeed baan rabaa inay garnaqaan cidda cunaqabataystay iyo cidda kale tusaale ahaan macalimiin baan qaadanaynaa soo maaha dowlad goboleedeed u qaybsanay soo maaha afar boqol afar boqol soo maaha sow dhallinyaro shaqo helaysa maaha ma annagaa diidnay yaa ka cunuqabateeyey waa miitaal yar weeye dhammaan brojectiyada dalka yaallo oo dhan ee dalka ka fula oo dhanna waa sidaasoo kale ama askari la qoraya ha noqoto ama macallin la qaadanaya ha noqoto ama jid la dhisaya ha noqoto wax ama ceel la qodaya ha noqoto dhammaan halkay meeshaas sida loola dhaqmeen baa kuwa kalena loola dhaqmaa marka idinka ay isu diidaan annagu ma diidanin ee mashaariicda waxaan leeyahay dalka yaan la siyaasadayn dadka ha loo ogolaado mashaariicdu waxay dowladda soomaaliyeed ee federaalka iyo waxaan ayadaa ka soo shaqaysa caalamka ayadaa ka doonta ayadaa ka keenta seventy percent budgetkeennu waa mashaariic ay caalamku bixiyaan accountable lama nahay caalamka waxaan u baahannahay meesha la geeyey inay dowladdu og tahay waxaa loo baahan yahay auditka xagga joogaayo auditkana inuu la shaqaynayo oo haddii auditka federaalka la shaqaynaya ka xagga joogaayo wasiirku wasiirka inuu la shaqaynayo agaasimuhu agaasimuhu inuu la shaqaynayo haddaan saasi dhacaynin sidee mashaariicdu ku soconayaan agaasime ka mid ah dowladda puntland haddii la yidhahdo xamar ma iman karo haddii la yidhaahdo kuwa halkan jooga xagga ma tegi karo wasiirkii tegi karin xisaabiya tegi karin oo uusan auditorkii tegi karin yaa mashaariicda hortaagan marka idinkaa dadka soomaaliyeed baa oo ay reer puntland ku jiraan ayaa garta la weydiinaa waxaan rajaynayaa madaxda puntland inayna misliid garaynin dadka oo aan waxaas loo sheegin laakiin waxa saxdaana waa sidaa dadka in loo ogolaado projectiska siyaasaddaa rabta aaminsanow adugu haddaa rabta meeshaa jigjoog laakiin u ogolow dadka inay projectiyadu u tagaan
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre halkaad dhegeystayaa nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo ay soo diyaarisay falastiin axmed iimaan
ururka isis ayaa u muuqday in bilihii dhowaa uu xoojinaya howlgalladooda deegaanada puntland gaar ahaana gobolka bari dhowr howlgal oo qalqalgeliya ammaanka ayayna ka fuliyeen deegaanadaasi soo xoogaysashada isis ayaa ku soo aada xilli uusan wanaagsanayn xiriirka dowladda dhexe iyo puntland taasoo hoos u dhigaysa wada shaqayntii labada dhinac ee la dagaalanka kooxda isis isis ayaa la sheegaa inay ku sugan yihiin dhulbuureedka gobolka bari gaar ahaana buuraha calmiskaad siyaasiyiin iyo khubaro dhinaca ammaanka ayaa ka digaya halista ay keeni karto haddii aysan dowladda dhexe iyo maamulka puntland ka wada shaqayn la dagaalanka kooxdan horaantii toddobaadkan waxay maleeshiyaadka xiriirka lala isis ay weerareen ciidamo ka tirsan puntland oo isku diyaarinaya inay dagaal kala hortagaan kooxdan maamulka puntland ayaa sheegay inay isku horimaadkaasi ku dileen maleeshiyaad ajaanib ah afhayeenka ciidamada puntland genaraal maxamed maxamuud axmed ayaa v o e da uga waramay dagaalkan u dambeeyey wayse la yidhaahdo dhaman caddana dagaal baa ka bilaabmay iyadana markii taa laga gudbay dagaalkaa dhaman caddo kow iyo labaatan nin oo afar caddaan tahay baa iyadana lagu dilay waana saldhigoodii ugu weynaa oo meeshaa saldhiga markii la qabanayay dhaman caddo buu saldhigaasu ku oolaa afrikaan bay ahaayeen annagu meyd baa loogu tegay nimankan waxa weeye waa niman aan naf rabin meelay u baxaaneen ayan jirin ciidamada tanna inayan marnaba asxaan u samaynayn marka wuxuu door bidayaa intii la qaban lahaa ama inuu isqarxiyo ama inuu isdilo ama in la dilo oo ciidamadu ay xabad ay ku dhifato muxuu ahaa ciidamadu xabad ku dhiftaan bay door bidayaan weerarkan u dambeeya ayay isis ku adeegsatay qaraxyo hoobiyayaal iyo weliba laba diyaaradood oo nuuca aan duuliyaha lahayn ah sida uu sheega afhayeenka ciidamada puntland waxaa u suuro gashay ciidamada puntland inay soo ridaan diyaaradahaasi waxa ay u muuqataa in adeegsiga diyaaradaha daroniska ah ay noqonayso markii ugu horreysay ee si rasmi ah loo xaqiijiyo in kooxaha xagjirka ee soomaaliya ay adeegsanayaan qalabkan cusub waxaana ay abuureysaa walaac hor leh oo ku saabsan haddii adeegsiga daroonka ay sare u qaadi karaan iyo weliba halista amni ee ay keeni karaan sidoo kale kooxda isis ee puntland saldhigga kuleh ayaa isku diyaariyey inay awood u yeeshaan inay muddo dheer kusii dhex dagaalami karaan buuraha dhexdooda oo hadda gabaad u ah iyagoo samaystay wadooyin gaara oo ay u adeegsadaan sahayda iyo cunnada sida uu sharxaya afhayeenka ciidamada puntland oo u waramayay v o e da mar uu sharaxaad guud ka bixinayay deegaanada iyo wadooyinka ay adeegsadaan kooxdan
baldhidan waxay u jidhaa saddex iyo toban kilomitr bay u jidhaa waxayna ka xigtaa waqooyi waqooyi beri bayna ka xigtaa meeshaad xabaddu ka bilaabatay afar jid baa isku gooya jid boosaas aada jid baldhidhidi ka taga iyo laba jid oo kaleeto oo iyagana crossgareeya oo iyagaa gacan ku samays weeye iyagaad samaystay dhulbuurada weeye meesha wax u marmari jireen weeye oo hadday boosaaso wax u soo marayaan iyo hadday ballidhidan wax u marayaan iyo waa jidad gacan ku samays oo iyagu ay samaysteen inkastoo la sheegay in tirada maleeshiyaadka isis ee ku sugan buuraha calmiskaad ay kororto oo ay si joogto ah u helaan dad ku soo biira iyo kuwo ay ka qortaan gudaha haddana si rasmi ah looma hayo tirada iyo awoodooda sida uu sharxayo taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare waa mahadsan tahay falastiin de dabcan tiradooda maalinba maalin ka dambeysa waa waa kordhaysaa sida riboortiska arrimahaas laga qoro ay muujinayaan iyo xogahaan helayno aad bay usoo qulqulayaan weliba dadka ajaanibta ah awooddoodu waxaan isleehay ilaa hadda dagaalada badan ay galeen hubka ay ku furteen iyo dhaqaale ay ka samaynayaan dahabka iyo dhaymanka meesha ku jira oo ay beecegeynayaan arrimahaas ayaa awooddooda kor usii qaadaya maadaama dhaqaalo badan ay helayaan qofkii dhaqaale helayana hub hub waa helayaa soomaaliya waxaan isleeyahay waa khatar runtii aada u soo muuqanaysa aan aada loogu baraarugsanayn laakiin shaanti labaad inay soomaaliya ka dhigaan inay danaynayaan mandiqaduna waa mandiqad runtii tension badan oo ka jiro haddii ahaa laheyd somalilan iyo maamulada somalilan iyo puntland haddii ahaa laheyd arrimaha khaatumo iyo somalilan haddii ahaa laheyd reer reer maakhir iyo issueska jira haddii ahaa laheyd etoobiya iyo soomaaliya marka daacish waxaan isleeyahay strategically inay mandiqadaas yimaadaan way aad bay uga fikireen oo ay badda cas ka kulaali karaan oo ay maxaan ku idhaahdaa meelo badan ay ay ay ay dawlado badanna isaga gudbi karaan oo baahi badanna ay region ka jirto oo dad badanna ay qora karaan oo dhallinyaro ah oo hadday tahay oromiya hadday tahay maxaan ku idhaahdaa soomaalida hadday tahay cafarta qoomiyaad isdiidan qabaa'ilo isdiidan deegaano isdiidan waa meelaha ay ku tarmaan ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid oo ka mida siyaasiyiinta ka soo jeeda degaanka ayaa walaac ka muujiyey soo xoogaysashada iyo dagaalada isis ee puntland waxaana weydiiyey waxa uu isleeyahay waa ay la eg tahay hadda awoodda isis ee puntland runtii nimanka kan axes intii hadda muddo ah waa kusoo qulqulayeen dhulka in degaankaas aa aragtayna ma ogiye halka dhibay leedaha waxaweeye waa degaan buurley ah oo runtii dhinaca intii usha ka saaray dhinacan golf calan saaranba waxaa imaan kara qof kasta waana adag tahay dadku inay markaas yacni ogaadaan dhaqso ogaadaan dadka soo galay ilamaa ayagu aysan dadka bilaabeen inay dhibaato gaarsiiyaan marka intii muddaa hadda shantii afartii sano shantii sano ugu dambeysay waxaa muudaa in ay soo galayeen dalka runtii dad badan oo ajaanib ah dad badanna gudaha ay ka maaragtay rekruud garaynayeen xaaladdu runtii hadda waxay la tahay hadda dagaalka waa bilowday oo dabagoleedkan puntland runtii uu ku qaaday qoladan xarjidka inaysan basis ka samayn dhulkan iyo hadda waxay u baahan tahay arrinta noocaan ah soomaali sideedaba dhibkan ugu weyn iyo cadaawada ugu weyn oo dalkan hadda la dageela ayaa waa xarjidnimada marka waxay ahayd runtii xarjidnimada in la iska kaashado dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada gacan iska siiyaan kuwada shaqeeyaan si waxaan loo soo afjaro lagama sugaaya sideedaba dad ajnabi ah oo peacekeeping mission ku joogaa inay ayaga intay ku dagaalaan kaa saaran dhibka dhowaan ayaa waxaa soo baxay xogo sheegaya inay dhici karteen hogaamiyaha isista soomaaliya cabduqaadir muumin inuuba yahay hogaamiyaha guud ee isis haddaba haddii taasi ay dhab tahay saameyn intee leeg ayay yeelanaysaa waxaan su-aashaa sii weydiiyey jenaraal cabdiraxmaan tuuryare abduqaadir muumin waa nin aada u muhiima oo runtii go-aanka go-aanada meel qaabka lagu gaaro qaabka go-aanada lagu gaaro iyo iyo aaliyaadka iyo hay-adaha go-aanada looga gaaro isis muhiimka ah shaqo aada muhiim uga ah ah terminologiga amba qaab fikirka isisna waxay aada mar kastaba ay reference u sameeyaan wixii hore oo ansaar iyo muhaajiriin iyo marka waxay aaminsan yihiin meeshii qoladii u kaalmaysa mabda-ooda ama fikirkooda oo qoladaas in miisaan la siiyo oo ahmiyadda la siiyo tusaale waa waa waa shaam baa ahayd waa waxaa ahayd ciraaq baa ahayd mar bay ciraaq kusoo jabeen waxay ku xoogeysteen shaam hadda soomaaliya inay tahay meeshii saddexaadood oo ansaarta oo laga soo dhaweynayo daacish marka in cabdiqaadir muumin oo kale iyo baranjigoodii halkaas soomaaliya oo isagu marka maanta soo kor maro oo hoggaankii iyo ahmiyaddii la wareego oo hogaamiyihiisu uu la wareego mas-uuliyadda guud iyo iyo alqaacida maca isis liaderkeeda guud waa wax meesha runtii macquula laakiin ilaa hadda lama hubo laakiin qaabkii wax u dhici jireen waa u taalla laakiin ilaa hadda wararka soo baxaya warar la huba maa in asiga meeshaa la geeyo xiriirka aan wanaagsanayn ee dowladda dhexe iyo maamulka puntland ayaa humaa gelinaya sida ay dowladdu gacan uga geysan karto oo labada dhinac ay iskaga kaashan karaan dagaalka isis waxaana uu ra-iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid sharxayaa muhiimadda in loo midoobo dowladda dhexena ay gacan ka geysato dagaalka ka dhankaa isis iyadoo arrimaha siyaasadana meel layska dhigayo
waxdee kuleba caqabad taagan bay noqonaysaa sababtoo ah dagaal sidiisaba waa saxay iyo muxuu ahaa saxaydaas haddii uusan markaasi dowlad goboleedyadu ilama aha inay haystaan xagga dhaqaale saas u ballaaran oo dee suplyga ciidanka u baahan yahay mar kastaa xoogeeda ay keeni karaan dowladda dhexe waxay ayd runtii inay rool ciyaarta hadda o kaleeto sababtaa hadda rasaas ku badan waxaa jira ida dowlad ahaan soomaali ahaan loo siinayo inay gacan ka geysto mogtahay xataa xaaladda siyaasadeed iyo haddii ujeeda is afgadan waa meesha dadka ay ka heshiin karaan oo haddii dadka hadda iskaga soo noqon karaanba waa in la iska kaashado dagaalada noocaana marka runtii waa aan dowladda dhexe waxaan qabaa inay xaaladeeda muujiso oo hadda isma afgadan waaga ka jira keliya aan lagu fiirsan dowladdaas iyo gacan laga siiyo saxayda iyo iyo iyo ciidanka ku jira dagaalkaas siday u heli lahaayeen imkaaniyaadka ay u baahan yihiin inay ku adkaadaan meesha siyaasadaha hadda lagama gaaro wixii shalay isku afgaran waayey in hadda arrintaas inta laga wada fadhiisto laga heshiiya kadibna dagaalka loo jirto mar haddii dagaal gacanta lala galo meel laga noqdo ma leh shalay markii dowladda federaalka ay hadda bilowda shabaabka inay la dagaasho oo arrintii hiiraan macawisleyda bilaabeen dagaalka dowladdana soo gashay meel laga noqdo ma lahayn marka gacan in la siiyo taageero dowladda dhexe si loo soo arjooday xagjidnimadaas ahayd haddana waxaan qabaa in sidii oo kaleet hadda puntland ay taagan tahay afgarmaaga siyaasadeed inta meel laiska dhigo waxaa hadda horta gacan in laiska siiyo xaaladda taagan iyo maaragtay falastiin dagaalkan hadda socda ayadaa wuxuu noqonayaa inuu fududeeyo si afgaran waagii jiray inuu soo sahlo oo hadhowdii markii dagaalkan xoogaa uu dhinac u dhaco in markaa inta lawada fadhiisto loo dhawarsaan ma socon kartee waa in hadda wax ka dambaysa dalkan iyo dadkan sidaasugu hanla lasugu soo dhaweyn laha laga shaqeeyaa jenaraal tuuryare ayaa isna fakarkaa lamida qaba isagoo u arka in isis ay tahay cadow guud loona baahan yahay dowladdu inay door ku yeelato dagaalka ka dhanka ah isis horta horta waxaa aada u muhiima in la kala saaro siyaasadaha laisku diidan yahay iyo arrimaha gaar arrimaha gaar sida la dagaalanka argagixisada iyo waxyaabaha muwaadinka iyo isku socodkiisa iyo developmentga waxyaabahaas waxyaabo badanoo dee siyaasiyiintu hore uga wada hadleen bay ahayd dowladda iyo dowladda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada haddaan marka maanta si saxa looga fikirin arrinka oo haddii siyaasadda laysku qiiro khilaafo ay arrimihii dalka amnigiisa iyo xoreyntii dalka iyo difaacii dalka iyo in qaacidadii isiskii dalkii laga laga ilaaliyo ay saamayso waxaa imaanaysa xilli ay khatar weyn ku noqdaan gobolka oo dhan soomaaliya dowladda federaalkana ay puntlandna ay magaalooyin waaweyn qabsadaan magaalooyinka waaweyn ay aad u daneenaa inay qabsadaan boosaasaa ka mid a marka waxaan rajaynayaa maamulka puntland iyo dowladda dhexe in waxyaabaha aan la siyaasadayn runtii in oo oo sidai mawduucan oo kalea si gaara looga hadlo ayaa fiican fahamkaas iyo baseelkaasna la lahaa khubarada dhinaca ammaanka ayaa qaba in isista puntland ay muddaba isku diyaarinaysay in ay dagaal la gasho puntland iyagoo marar badan xilliyada habeenkii ah wadooyinka lagu arkay sidoo kalena dadka deegaanka qaarkood ayaa hore u soo wariyey in sahay badan ay wadooyinka u mari jirtay kooxda ayaa saldhigyo ku leh dhulka buuraleyda ah ee duleedka bari ee boosaaso khilaafyada siyaasadeed iyo xurgufta dadka wadadega ama beelaha ayaa ah mid ka mida waxyaabaha sii xoojinaya awoodda maleeshiyaadkan sidoo kalena wiiqaya in dagaal guul laga keeno lala galo intaa ayaana ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska africa haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o eda f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m-ta sideed sideed reediyo risala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o eda waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashaniyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashaniyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashaniyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashaniyo toddoba dhibic hal f m
markana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii dhakhtarkuna waa doctor awaale maxamed cabdulaahi oo ku takhasusay qalliinka guud iyo daaweynta cudurrada ku dhaca keliyaha dakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa inta nuuc ee qalliinnadu ay u kala baxaan iyo kuwa ugu daran ee saacadaha badan qaata barnaamijkan waxaan qabtay goor sii horreysay
qalliinka magaca guud marka laga hadlaayo waxaa lagu sameeyaa jirka qeyb kastoo ka mida jirka ayaa lagu sameeyaa marka laga soo bilaabo madaxa ilaa iyo siday dhahaan suulka ama ciribta meesha ugu dambeyso jirka noocyada qalimada inta badan adduunka laga sameeyo waxaa kamida qalimada neervaho kale qalimada xabadka oo ay u yaqaanaan cardiothoracic surgery qalimo lagu sameeya caloosho kale ay dhahaan abdominal surgery qalimada xididada ee halbowlaha mare oo ay vascular u yaqaanaan surgery ama xididada ku dhaco qalimo waxaa jiro ku dhaca maxaa lafaha waxyaabahaas ay u yaqaanaan qalimada lafaha ama orthopedic afka qalaad ay u yaqaanaan so marka qalimada aad ayay u badan yihiin kuwa maskaxda ama neerfaha qalimada lagu sameynayo burooyinka maskaxda ku sameysmo kale waxay qaataan waqti aad u badan waxaa kaloo dhacda qalimadan xididada laisku xiraayo sababtooasaa la socotid waxaa jirto xidido waaweyn oo lafdhabarta mara oo ay dhahaan aorta waa xididka ugu weyn mararka qaarkood isku aadintiisa markay ku dhacdo waxay dhahaan afka qalaad anurism oo inay dabcdo xididkaas uu dabco luumankiisa ama dhubucdiisa ay dabcdo waxaa imaado in dhaqaatiir badan intay iska kaashadaan ay qaadato labayo toban saac iyo ka badan waana qalimada ugu adag inta badanna dhimashadan ay aada u badan tahay
bismillaah magacaygu waa liibaan ibraahim axmed joogo magaalada muqdisho dhakhtarka waxaan weydiin lahay su-aalo marka koobaad dhakhtarka waa mahadsan yahay umad celina iyo v o a aygana waa mahadsan yihiin barnaamijka su-aasha aan weydiina ugu horeysa waxaa waaye horta buro markii la yidhaahdo qalooyinka qalimooyinka guud oo kale buro waa ku jirta la yidhi burooyinka maxaa sababi kara seese loo daaweeyaa oo ugu habboon burooyinka buro waxaa keena inta badan lama yaqaano waxaa jirta culamada inta badan waxay dhahaan qofka aynay jug gaartay in wax stumali chemical reactions jirka isbedelay waxaa kaloo loo sababaya barooyinka inay kaanaan oo kale environmentiga sababtoo hadda dadkii waxaa isbedelaya habdhaqankoodii waagii hore dadka saad ogeed waxaa la isticmaal jiray wax dhulka ka yimaada laakiin muddooyinkan dambe waxaa imaaday inay dadka isticmaalaan wax lasoo diyaariyay oo preservative oo qofkii la dhahay raashinkan wuxuu dhacayaa shan sano hadda naga dhiman maanta lasoo saaray shan sano kadib so chemicalskaas meesha ku jiro inta badan waxay samayn karaan inay bedelaan unugyada maxaa la yidhaahdaa qaabkii markooda u shaqeynayn inay intay ka bedelaan oo unugyo badan ay soo baxaan burada waxaa loo kala saaraa laba nooc mid halis ah iyo mid miskiin ah midda halista ah oo inta badan dadka dhibka ku hayso waxaa ka mid a mid ay dhahaan prostatic cancer oo inta badan hadda ragga burada ugu badan ama kansarka ugu badane ku dhaca ay tahay dumarkao kale waxaa ku dhaca burada ay dhahaan naasah ama kansarka naasah si guud burada iyo kansarka waa isku wada macno macnaa waa barar meel ku yimid waay waxa ugu muhiimsan marka waxay tahay in la ogaado maxaa la sameynaya marka la arko waxay ku xirantaha mar walbo meesha ay ku taalo hadday ku taalo kale jirka hadday ku taalo lafaho kale hadday ku taalo si gooniya loo maamula haddii ay ku taalo xubnaha caloosha iyo feeraha iyo maskaxda hadday ku taalona si gooni ayaa loo maamulaa meel haddii buru lagu arko mar walba dhibay ku haysaa ama dhiig badanay bixinaysaa ama waxay sameynaysaa qofkii koriimadii waxyaabahaasi ka hortegaysaa ama neeftii waxay ku celinaysaa ama qofkii kaadiday ku celina haddii prostatic cancer ama haddii kansarka naasoo kale hadhowta wuxuu keeni karaa inuu sii fido oo feerihii waxaas dhib usii geysto gabadhii nolosheedii waxaas iyo hadhowtii halis kale usii geysto soo mar walba waxaa muhiima burada in la helo qof dhakhtar ah oo daaweya sidee haddaba loo daaweyn karaa burooyinkaasi waa kan dhakhtarka oo ka hadlaya waagii hore waxaa burooyinkaas loo daaweyn jiray inuu hal dhakhtar qaliin bas loo daaweyn jiray laakiin hadda waa la ilbaxay waxaa la sameeya inta badan in la helo dhaqaatiir ku dhowaad afar ilaa shan dhakhtar si loo helo dhaqaatiirtaas ay wada daaweeyaan mid uu daawo siiyo mid uu radiation waxay dhahan ama shucaac uu ku daaweeyo mid uu ku daaweeyo qaliin marka intaasoo dhaqaatiira loo baahanya macnaa hal qof keliya ma ma daaweyn karo murada dhuunta ayaa waxaa lagu arkaa soomaaliya rag iyo dumar oo ka cabanaya dhakhtarka ayaa markana wuxuu ka hadlayaa buradaasi dhuunta iyo waxa keena burada dhuunta annaga soomaaliya waxyaabaha la isweydiina waxaa ka mid a maxaa keena weliba baaritaano aan sameyna oo annaga iyo khubaro kaloo caafimaad aan sameynayn waxay ahayd inaan fiirino ma sigaarka miyaa keena mise waxaa keena sheex cabidda burada waxaa la sameeyaa wax la dhaho histological histology waxaa ula jeedaa in inta la baaro lasoo ogaado nooca ee tahay soomaaliya waxaa ku badan noocaan idhaan squamosel carcinoma oo aan ula jeedo nooc ka mid a oo inta badan ay keento sigaar cabidda iyo waxaan ay yidhaahdaan alcoholka soomaaliya way ku yar tahay waxaa ku yar alcoholka soomaaliya aaday ugu yar tahay laakiin sheex cabidda oo soomaaliya ku badan oo ah in la rabay adeno carcinomada nooci kale inuu ku bato kuma badna taas ayaa keenta marka soomaalida ayagoo raashin kulul cunaan sheex kulul cabaan haddana uusan ku badnayn noocii la rabay inuu ku bato noocaan oo adeno carcinomada wuxuu ku badan yahay china iran meelahaasuu aad ugu badan yahay chile sababtoo raashin kulul ay cunaan annaga marka waxaan ugu badan kii yurubta galbeed ku badnaa oo u keena alcoholka iyo waxyaabahaas u keena taas oo nooga baahan inaan baaritaan sameyno soo marka waxay leeyihin wax walbo sababa u gooni ah oo loo sababaa jirto tusaale kale haddii qofka qoyskiisa qof ka mid a hadduu qabo kale waa loo sababeeya oo la dhahaa haddii aaboo kale ama hooyo kale haddii kansarka qabto kale qofka way ku dhexi kartaa waxyaabaha kaloo loo sababeyn oo kale waxaa ka mid a hadda waxaan ka hadlayn oo kale raashinkan waxyaabahan aan cunayn oo kale ayadoo kale waa loo sababeeya waxaa kaloo keeni kara inkastoo wadankeena ku yaraa walaakiin reer galbeedka ku badan yihin radiation waxay dhahaan warshadaha waxyaabahan bmska kasoo baxayo ama ama shucaca kasoo baxayo taasoo kale ayadana waa loo sabeeya waxaa lahaa inta badan wuu keenaa laakiin raashinka kul aan ka hadlayna ayadana wuu keenaa laakiin nooc kaloo keena oo adeno carcinoma oo kansarka dhuunta ku dhaco nooc ka mid a
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiya dhakhtarkuna wuxuu ahaa dhaktar cawaale maxamed cabdulaahi oo ku takhasusay qalliinka guud iyo daaweynta cudurrada ku dhaca keliyaha intaan dhegaystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo barnaamijkan waxaan qabtay goor sii horraysay
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada doodii gaabneyd iyo yaasiin ciise wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno colaadahan soo noqnoqonaya ee maalin walba dadka soomaalidu ay ku dhimanayaan gees min gees waxa ay noqdeen kuwa dhimashadu ay ka duwan tahay marka la eego siddeed iyo siddeetankii ilaa iyo koob iyo sagaashankii dagaaladii dalka ka dhacay iyo wixii ka dambeeyey haddaba su-aasha ay dooda gaaban ku saabsan tahay waxay tahay ma social mediaha ama baraha bulshada ayaa dadka la soo dhigaya meydadka iyo waxaa dhacaya ayaa sii kordhiyey dhimashada xaddhaafka mise waxaa jira dhibaatooyin kale oo aan xal laga gaarin sida dib u heshiisiinta waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya cabdiraxmaan cabdulaahi bootaan oo loo yaqaano jilaaga soomaaliyeed ee xaynoosh iyo axmed cumar oo libaax joore loo yaqaan ah sarkaal u shaqeeya qaramada midoobay waxaan ku bilaabayaa axmed cumar libaax joore horta yaasiinow waxaa hadda dhacayo oo soomaaliya ka dhacayo oo dagaalada ah oo dhiigga qubanayo oo meel walba daadanayo waxa number kow ka ah oo la odhan karaa wuu wuu wuu saa'idiyey oo hadda zaa'id buu ka dhigay waa social mediaha social mediaha waxaa loo isticmaalay siyaabo badan baa loo isticmaalaa oo dhinac wanaagsan buu leeyahay waxyaabo badan baa laga faa'iidaa laakiin annaga soomaaliya soomaalida waxaan u isticmaalnaa inaannu colaadaha ku wurinno oo aannu dagaalada kaga qayb galno oo ayadoo dagaal dhacayo life inta la galo dadkii dibadaha joogay qof la gowracayo life loo duubayo dadkii kaloo dibadda joogayna ay daawanayaan yaa lagu waxeeyey social media si qaldan baa loo isticmaalay dadkii sawirradii la soo gelinayay waa waa la qaadan waayey oo qaar baa waxay ku leeyihiin facebookii baa iga diiday sawirka xumaantiisa iyo foolxumadiisa iyo waxa meesha ka muuqdee waxaan geliyey telegramka instagramka iyo telegramkaan geliyey xaggaa ka eegta waa isla social media facebookii iyo meelihii baraha qaarkood yaa ka xishooday sida dadka sawirada loo soo geliyey oo oo noocay yihiin inta ka xishoodeen bay ka diideen in la geliyo jilaaga soomaaliyeed xaynoosh waxaan ku yidhi waxba social mediaha ha ku marmarsiyoonin libaax joorow waxaan ku yidhi dagaaladani horta waa dhici jireen weligeed waa la soo maray dowladnimaanu soo marray dowlad weyn oo quwad laho oo joogto oo wax walba ilaalinaysaa dadka la dili jira hase yeeshee way dhici jirtay inta lasoo qabto qaar baa la toogan jiray sharciga la marin jiray naasaha la goyn jiray kuwa waxaa soo baxay naase gooye iyo tabeeba iyo waagii dowladuhu jireen ayaanu maqli jirnay soomaad gale warkayga waxaan dhaqankan dagaalka iyo dilka ahay wuu soo jiri jiray laakiin waxaa qaldan sharci baan jirin wax ummaddii kala reeba oo qofkii wax dilay inta soo qabta waajibkiisa mariya ayaan jirin qabyaaladda waddankay ka socota labada reer ee dariska ahee shalay walaalaha ahaa markaan tusaale kaaga soo qaado beledweyne iyo aan kaaga soo qaado iyo jowhar ma waddo udhaxaysa badada udhexayaa jira for example waxbaan kuu sheegayaa marka shawq wiil inta lasoo qabtay la qalqalay oo kuwii la qalqalay kabacdi odayaashu markay gaan haddana yidhaahdeen kuwii kalena intoo kale aan qalqalaynaa dowladdii urgurg u gurman lahaydna la yidhi nooma imaanaysaan inaan isqalqalnaan xaq u leenahay oon dadkeennu u arno dowladdiina la yidhi nooma imaanaysaan halkaa ma social media jooga
xaynooshow horta social mediaha waa uu joogaa meel alla meesha uu dagaal ka dhacayo aad sheegtay oo ama ha laysku qalo ama ha laysku xabadayo waa taagayan social mediaha qof aan smartphone wadan ma jirto social mediahana wuxuu ku jiraa taleefonka aa hadda wadatid gacantaa ku wadatid dagaalada soo jireenka ahaa oo la diriri jiray oo la islayn jiray waa la gartami jiray oo waa la heshiin jiray waana la islayn jiray hadda laakiin waxaa moodaa inuu ku soo saaciday bahal la yidhaahdo social media oo qofkii uu ka daawanayo isagoo maraykan jooga ama yurub joogo inuu ka daawanayo dagaalkii oo socda midda kale waa laga huriyaao dadkii dibadda joogay baa social media intay wax soo geliyaan dadkii gudaha jooga horinayo oo kicinayo dagaalkii si ay laba beelood isugu dhacaan
waa tahay xaynooshow waa isla su-aashii baan ku weydiinayaa dadka aad leedahay waa la laynayaa oo waa la gowracaya kuwa soo muujinaya ee social mediaha gelinaya miyaanay kuu muuqanin waa ii muuqdaa laakiin waa daciif daciif mataqaanaa macnihiisa waa qofaan diin lahayn waa qofaan ilaahay ka baqayn waa qofaan macnaha yacni sababta mataqaan hooyadii xataa wuu soo duubayaa hooyadii ma fahamta warkayga kaas marka qof yaroo daciif oo dadka ku dhex jira oo social media ku dhex jira ma garatay oo aan matelin de ayagii aniga codkiisa kaas iguma socdo laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiin dadka qabiilada ama gobolada jooga ama dadka jooga markaan culummada iyo wadaadada iyo abwaanada soo qabsanayno waxaa la rabaa dadkii dib u heshiisiin in loo sameeyo waxaa la rabaa marada in la taago aawa ugaasyadii aawa yacni malaaqyadii aawa cuqaashii aawa iimaanadii aawa dadkii odayaashaah ee dadka horkici jiray aawa ugaasyadii ma fahamta aawa salaadiintii dadka intee hor fadhiista aawa dowladdii dadkaasoo dhan baa waxaa la rabaa intay hor fadhiistaan oo dadka isu keenaan wixii gardarana inay qabtaan wixii laga gardaran yahay inay xaqoodii usoo dhiciyaan haddii intaa la waayo haddee social media laguma marsiyooni waa isla su-aashii libaax joore social media haddii dhanka wanaagsan loo isticmaalo wax badan buu sixi karaa dadka gaarkaa ee dhibaatadan ka shaqaynaya miyaanay kuu muuqanin iyagu dhibaatada qayb ka yihiin dhanka wanaagsan umaba isticmaallaba haddaan soomaalinaha inta badan hadda heshiisiintan uu sheegayo oo laba qabiil la heshiisiinayo goorta la heshiisiiyo oo la heshiiyo nin social mediaha ka daawanayay baa wuxuu soo wacayaa nabadoon nabadoonnada ka mid oo qabiilkiisa ka mida wuxuu leeyahay waxa aa qaadateen nooma cuntaunto heshiisna ma jiro mana dhacayo wax la yaqaan la arkay weeye oo boqol jeer oo heshiis laba beelood oo la heshiisiinayo ay ku burburtay oo haddana dagaal dib ugu cusboonaaday maxaa keenay social mediaha keenay waxaa weeye social media haddii si wanaagsan loo isticmaalo waa lagu heshiin karaa waxyaa waxyaabo badanoo wanaagsan baa laga dheefi karaa laakiin haddii tan hadda soomaaliya hadda maanta aynu isticmaalno ay sii socoto wuxuu noqonayaa number one in mataqaanaa waddanka laga qabto social media xaynoosh jilaaga soomaaliyeed doorka ay fanaaniinta soomaalida iyo dadka halabuurka iyo culimmadu ay nabadda ku lahaan jireen ama dib u heshiisiinta weli meesha inuu ka maqan yahay ee aad muddaa taa ka war waa sax weeye waxa weeye waa tan dhinaca loo isticmaalo oo aan dadka ku wacyigelinayna oon fiiri social mediaha dhinaca xun keliya ha u fiirinin culummadu afar iyo labaatan sac way wacdiyeen culummadu afar iyo labaatan sac war ilaahay ka baqay leeyihiin fanaaniintu waa heesayaan dadku waa soo bannaan dhigayaan bahasha dhinaca wanaagsan in loo isticmaalo oo dhinaca wanaagsan loo fiiriyaa fiican laakiin haddaad dhinaca xun inta u fiirisid wiil taleefon ka soo diray maraykan oo la hadlaya mudug walaalahee dad dagaalka hala gala warkiisa haddaad raacdid dee kaas dad ma aha laakiin dowladnimada culummada wadaadada dhallinyarada hooyooyinka odayaasha gabdhaha intay kacaan inay inta ilaahay ka cabsadaan ummadda heshiisiyaan baan anagu social media ahaan raalli uga nahay oo ku soo bandhigaynaa xalku waxa weeye waxaa ninkan uu sheegaye dhibaatada iyo dadka ayaga lafteeda wacyigelin u baahan ugu dambayntii libaax joore muxuu xalku yahay xalku waxaa weeye waa ku raacsanahay jalaaga soomaaliyeed in dib u heshiisiin loo sameeyo oo wadaadadu ay cajalado duubaan oo social mediaha la mariyo oo haweenku ay ay hadlaan oo social mediaha la mariyo oo wax wanaagsan la mariyo social mediaha waa sida ay tahay weeye oo waddanka uu ku degayo laakiin haddii dhinaca kale loo isticmaalo oo sawiradii gowracnaa iyo wixii ummadda ay ka yaabtay iyo wixii ay sii socdaan weligeed la heshiin maayo dhibaataana ka dhacay aad ayaad u mahadsanti kuwaasi waxay ahaayeen axmed cumar oo loo yaqaano libaax joore oo ah sarkaal u shaqeeya qaramada midoobay iyo jilaaga soomaaliyeed cabdiraxmaan cabdulaahi bootaan sanqool ama xaynoosh doodii gaabna intaa hilo joogtay inteen markaa ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka cusaa iyo nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinay dooddaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markaana dhegaystayaal ku soo dhowaada mid ka mid a heesaan idinku talagalnay
naxariisi waa beeneen ma anagaa qof booskaaga eli karaya ibu cusha maganagaan ubuqyoobin kulankiyo ilkhayrtaada hatani dhibidaantaada umaxiisi waa beeneen ma anagaa qof booskaaga elikaraye ibucusha maganagaan ubuqryobin ulankiyo ilkhayrtaada waxaa igu bannaanaatay halkii aqad ku beganayde sidaan eegbalmuuqayga u badalay miswaagaynu kale araga fusilkaago siduu iga dhigay wayla waxa igu banaanaatay halkii aqad ku beganayden sidaan eegbalmuuqayga u badelay miswaagaynu kale araga fusilkaago siduu iga dhigayla helitaydu baqawey doku jeceligay waay itareen bali fiirso obilaayay kuule iyo furbuukan xariistan
heeskaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynana baahinteen idaacadeed oo si toosa idin ka imanaysa laanta af soomaaliga e v o ee tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgeliyo
baryakala manaanteeno kaga culus qalbiga buure inta toogtibaashayda qowrashey bilaamaysay haka dhigani barkumataale biladhihi la soo laabo